galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaanaysa washington waa talaado maarso ay tahay shan aan iraahday afar sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waxaay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o eda idin daadaheynaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mida barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku saabsan khudbadda state of the union oo uu caawa jeedin doono madaxweynaha maraykanka donald trump marka ta ugu horraysa badanaa waxay dhacdaa dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda barakacayaasha ee duleedka muqdisho oo xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan sida ay tahay aad maqli doontaan bilsoonaa la gaaray oo bil barakaysan ee waxaan isla hayna ma leh waxaa codsan lahayn sida oo dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helnaa waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaan nahay way noo yimaadeen annagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buushashku dhisan lahaayeen
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo isla aniga ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay rasaas ee ciidamada booliiska kenya iyo dad mudaharaad dhigaya ay ku rideen xerada kakuma ee gobolka waqooyi bari ee duleedka kenya kumanaan dad qaxooti ah oo ku jira xeradan ayaa waxa ay ku nool yihiin ayagoo ka soo cararay halkaasi colaado iyo barakaca ka jira dalalkii ay ka yimaadeen ee koonfurta suudaan ethoobiya burundi iyo kongo waxaana maalintii isniinta ahaydee shalay ka dhacay halkaasi mudaharaadyo ay dhigayeen ayagoo cuntada ka cabanaya sababo la xiriira dhaqaalaha oo sii yaraanaya xaaladoo sii adag hay-adaha caafimaadka adduunka ee marka magaceeda cuntada adduunka magaceeda loo soo gaabiyo iyadoo w f b ayaa waxa ay qaybinta cuntada ee xerada qaxootiga ay sheegtay in bishii disembar ee lasoo dhaafay raashinkaasi la siiyey xerada qaxootiga waxa uuna ahaa afartan iyo shan boqolkiiba iyadoo hoos loo dhimay cuntadii loogu talagalay dadkaasi saboolka inay helaan oo markaasi ay ku noolaadaan waxaa hay-adda w f b ay sidoo kaleeto sannado badan ka digtay in ay soo wajahayso xaalado cunto yari oo hoos u dhigi karta markaasi xaaladii nolosha dadkaasi badidood barakacayaasha ahaa oo deegaankaasi muddada dheer ku tiirsanaa dhaqaalena aanan haysan waxaa isniintii ay sheegtay xaaladda in ay xeradaasi xirayso islamarkaasina xafiiskeeda ay ku lahayd koonfur bari afrika ay haatan soo gebagabeynayso sababo la xiriira dhimista dhaqaalaha dibadda ee madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump oo saameynayso guud ahaanba gargaaradii hay-addaasi ay siin jirtay dadka dabdamiska ayaa talaadada maanta taa waxa ay la dagaalamayaan dabkii ugu xumaayay abid ka dhaca jabaan muddo nus qarni ah kaasi oo galaaftay dhimashada hal qof iyo sidoo kaleeto in la daadgureeyo keenay in ka badan afar kun oo dad ah oo deegaankaasi ku noolaa qiiq ayaa hawada isku sii shareerayay dhulka keynta ah ee ku yaala waqooyiga magaalada ofonato ee sida laga soo duubay muuqaalada hawada lagu baahiyey ee telefishinada kuwaasi oo muujinaya shan maalmood oo xiriir ah kadib in dabka uu sii fidayo bilowday markii horeeto dabkan ayaa sidoo kaleeto waxaa uga sii daray kuleelka xagaaga ee daran ee ka jira jabaan sanadkan ayadoo sidoo kaleeto isbeddelka cimiladuna uu sare u qaaday saameynta dabka iyo isbeddelka wakhtigan haatan jira ee xagga cimiladaba subaxnimadii talaadada maanta taa dabku waxa uu qabsaday ku dhowaad laba kun iyo lix boqol oo hegtar wakaaladaha wararka ayaa waxa u sheegay wakaaladda maareynta dabka iyo masiibooyinka ee dalkaasi waxa ayna sheegtay inay tahay dhulka qiyaas ahaan dabkaasi uu saameynta ku yeeshay toddoba goor mid ka weyn ballaca marka la fiiriyo dhulka ay ku fadhido beerta weyn ee magaalada new york taasi waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in dabkii ugu weynaa ee jabaan uu ka dhaco uu yahay dabkan tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii markaasi oo laba kun iyo toddoba boqol oo higtar oo gubasho ah dab ah la sheegay markaasi uu saameeyey waqooyiga jasiiradda ku taala ee hokedgido waxaana dowladdu wakhtigan ay bilowday samata bixinta dadkaas ay kasoo daadgureynayso goobaha dabka madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa hakad waxa uu geliyey kaalmadii uu siin jiray ukraine sida uu ku dhawaaqay aqalka cadi dalka mareykanka looga arrimiyo xalay oo siniin ahayd warkaasi ayaa lagu sheegay kadib markii madaxweynaha uu caddeeyey in nabadda xoogga la saari doono sida uu yiri sarkaal ka tirsan maamulka trump oo la hadlay v o eda xagga emailka sarkaalkaasi oo aan magaciisa la shaacinin ayaa sheegay in maamulka trump uu hakiyey gargaaradii hubka ukraine si markaasi si dib u eegisa loogu sameeyo kaalmada maraykanka uu siiyey ee milatariga si loo hubiyo ayaa uu yiri intani ay gacan ka geysan karto xal u helidda mushkilada ka taagan dalkaasi madaxweynaha ukraine valadimir salenski ayaa sheegay isniintii shalaytay in dalkiisa uu u baahan yahay nabad dhab ah sidoo kaleetana damaanad qaad ammaano oo lagu xaqiijinayo in ruushka uusan mar dambe khatar iyo qalqal gelinaynin nabadda iyo mustaqbalka ukraine afhayeen u hadlay kremlinka looga arrimiyo dalka ruushka lana yidhaahdo dimitri beskof ayaa waxa uu sheegay wariyaasha maanta oo talaado ah in maraykanku hakinta uu hakiyey kaalmadii uu ugu talagalay ukraine ee xagga milatariga ay tahay waxa ugu fiican ee lagu kordhin karo in la helo nabad waarta oo ka dhacda halkaasi waxaa kaleeto oo uu xusay in tani ay ukraine ku cadaadin doonto sidoo kaleeto in ay nabadda qaataan warkii dunidana waa naga inta galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalayta dib usoo cusboonaysiiyey xayiraadii uu horay u saaray kooxda argagixisada ee al-shabaab markaasi golaha dhammaan xubnaha golaha ammaanka ayaa aqlabiyad buuxda ku ansixiyey qaraarkaasi isniintii uu tursigiisu yahay kaasi oo kordhinaya muddada xayiraada kala duwan ee saarneyd al-shabaab warbixintan waxaa soo koobaya nuur xasan nuur
qaraarkan ayaa u fasaxaya dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobe inay ka hortagaan oo ay qabtaan maraakiibta soomaaliya u daabula ama ka daabula agabyada la mamnuucay oo ay ku jiraan hubka sharci darrada ah ee la geeya soomaaliya iyo dhuxusha laga dhoofiyo xeebaha dalka cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha disembar ee sannadkan labada kun shan iyo labaatanka qaraarka ayaa sidoo kale dib u cusboonaysiiyey shaqada guddi khubaro ah oo haga korna kala socda nidaamka cunaqabataynta ee la saaray al-shabaab guddiga ayaa muddada loogu kordhiyey ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha janaayo ee sanadka dambe ee labada kun lix iyo labaatanka warmurtiyeedka ka soo baxay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa loogu baaqay dhammaan dowladaha inay ka hortagaan al-shabaab iyo kooxaha kale ee ku howlan wiiqidda nabadda iyo amniga soomaaliya iyo guud ahaan mandiqadda dowladaha ayaa lagu booriyey inaysan ogolaan in kooxahaasi argagixisada ay helaan hubka iyo rasaasta islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin lagama maarmaan ah oo ka hor istaagaya in saanado militari oo sharci darro ah la geeyo soomaaliya golaha ammaanka ayaa go-aamiyey in xayiraadahaasi aanan lagu dabaqin hubka ama saanadaha loo daabulo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ciidanka militariga soomaaliya sirdoonka qaranka ciidanka booliska soomaaliya iyo ciidamada badda codaynta qaraarka kadib ayaa waxaa xarunta golaha ammaanka ka hadlay dhowr ka mid ah shan iyo tobanka xubin ee golaha danjiraha gayaana u fadhida qaramada midoobey oo ku hadashay codka dalkeeda iyo saddexda dowladood ee hadda golaha ammaanka ku matala qaaradda afrika ee kala ah soomaaliya aljeriya iyo sieraleon ayaa sheegtay in ay taageersan yihiin go-aanka golaha islamarkaana ay muhiimad gaar ah siinayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab balse nidaamkan la waafajiyaa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada xubnaha ugu tunka weyn dowladaha galbeedka ee golaha ammaanka ayaa qaraarkii shalay ee golaha ammaanka u muujiyey taageero xoogan ergeyga joogtada ah ee dowladda u k u qaabilsan qaramada midoobey danjira barbara ayaa sheegtay in sida wadajirka ah ee loo meelmariyey qaraarka tirsigiisu yahay laba toddoba toddoba lix uu muujinayo sida goluhu uu ugu midaysan yahay taageeridda dadaalada dowladda soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab waxay ku nuxnuuxsatay in qaraarku uu sii hayo xirmo adag oo cunaqabatayn ah oo loogu talagalay in lagu wiiqo al-shabaab lagu carqaladeeyo dhaqaalaheeda in soomaaliya laga taageero sidii ay u noqon lahayd awood taagan iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee arrintani kusimaha wakiilka maraykanka ee qaramada midoobey john kelly oo isna ka hadlay arrintan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada iyo taageeridda xasiloonida gobolka john kelly ayaa sheegay in ay muhiim tahay wax ka qabashada marinada badda cas ee ay kooxaha al-shabaab iyo xuutiyiinta yemen sida sharci darrada ah wax isugu gudbiyaan wuxuu sheegay shabakadaha wax taxriibiya inay fududeeyaan hubka sharci darrada ah canaasirta argagixisada iyo lacagaha ay kooxaha argagixisada gobolka isweydaartaan arrintaasi ayuu ku tilmaamay khatar weyn oo halis ku ah xasiloonida gobolka golaha ammaanka ayaa cunaqabatayntan la mid ah saaray al-shabaab kowdii bishii disembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii halka uu qaaday cunaqabatayntii muddada dheer saarnayd dowladda soomaaliya
nuur xasan nuur ayaana la socodsiinaya warbixintaasi qaramada midoobey ee soo saarta halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington midowda yurub ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe shan qaybood ka kooban oo loogu talagalay in la isugu geeyo ilaa iyo siddeed boqol oo bilyan oo yuuro oo lagu xoojinayo difaaca yurub xilli maraykanku uu u muuqdo in uu dib uga guranayo taageeradiisii muddada fog ee yukrein iyo guud ahaanba xulufadiisa yurub warbixintan waxaa qortay a f b waxaa haya axmed cali sheekh madaxweynaha guddiga midooda yurub ursela vander leyen ayaa talaadada maanta ah soo bandhigtay qorshe shan qaybood ka kooban oo loogu talagalay in lagu abaabulo ilaa siddeed boqol oo bilyan oo yuuro si loo xoojiyo difaaca yurub iyo in si deg deg ah taageero militari loogu fidiyo ukrein kadib markii maraykanka uu hakiyey kaalmadii uu siin jiray kiyef waqti cusub ayaa ina sugaya ayay ku sheegtay warqad ee u dirtay hogaamiyaasha midooda yurub laba maalmood ka hor shir madaxeed la filayo in lagu adkeeyo dadaalada wadajirka ah ee lagu taageerayo ukrein iyo sugidda amniga yurub ee mustaqbalka fog yurub waxa ay wajahaysaa khatar muuqata oo deg deg ah mid aan la arag xilliga dadkeena qaangaarka ah ayay qortay iyada oo soo bandhigtay tallaabooyin lagu maalgelinayo kor u qaadista awoodda difaaca yurub rearm yurub ama dib u hubee yurub waxa ay awood u yeelan doontaa in ay isku geyso ilaa siddeed boqol oo bilyan oo yuuro si loo dhiso yurub ammaan ah oo adkaysi leh ayay ku tiri shir jaraa-id oo ay ku qabatay magaalada brussels halkaasi oo faahfaahin ay ka bixisay qorshaha ay soo jeedisay qorshaha qeybtiisa koowaad waxa uu soo jeedinayaa in midooda yurub uu si kumeel gaara u hakiyo xeerarka miisaaniyadda ee adag si dowladaha xubnaha ka ah ay u kordhiyaan kharashaadka difaacooda tani waxa ay u ogolaanaysaa dowladaha xubnaha ka ah in ay si weyn u kordhiyaan miisaaniyadooda difaaca iyagoo aan la marsiin nidaamka ciqaabta miisaaniyadeed ee xadhaafka ah ayay tiri vanderleyen iyada oo tix raacaysa xeerarka qasbaya dowladaha in ay xakameeyaan miisaaniyadooda haddii ay jibiyaan heerka loo ogol yahay ee kharashaadka soo jeedinta labaad waa in la hirgeliyo qaab cusub oo maalgelin ah kaasi oo siin doona boqol iyo konton bilyan oo yuuro oo deymo ah dowladaha xubnaha ka ah ururka si ay u maalgeliyaan dhismaha awoodooda difaaca tani waxa ay asal ahaan ku saabsan tahay sidii si wanaagsan loo kharash gelin lahaa oo si wadajir ah loo maalgelin lahaa ayay tiri waxa aynu ka hadlaynaa mashaariic difaac oo guud ahaan yurub ka shaqeynaya tusaale ahaan nidaamyada difaaca cirka iyo gantaalada madaafiicda gantaalada rasaasta diyaaradaha droniska iyo nidaamka kahortaga droniska ayay ku tiri qoraalkeeda qalabkan waxa ay dowladaha xubnaha ka ah ku xoojinayaan taageerada ay siiyaan ukrein taasi oo macnaheedu yahay in gargaar militari oo deg deg ah la gaarsiin doono kiyef ayay sii raacisay qeybta saddexaad ee qorshahan waxa ay diiradda saari doontaa in miisaaniyadda hadda jirta ee midooda yurub loo adeegsado maalgelinta difaaca tani waxa ay dowladaha xubnaha kaha u ogolaanaysaa inay u adeegsan karaan sanduuqyada loogu talagalay horumarinta gobolada saboolkaha ee yurub loona weeciyo dhinaca difaaca arrinta afraad waxa ay khuseysaa bangiga maalgelinta yurub oo dalalka midooda yurub doonayaan in laga saaro xayiraadaha deynta ee saaran shirkadaha difaaca taasi waxa ay u sahli doontaa warshadaha difaaca inay helaan maalgelin ballaaran si loo dardegeliyo waxsoo saarkooda qaybta ugu dambeysa ee qorshahan ee shanaad ayaa waxa uu xoogga saarayaa in la dhiso isbahaysi keed iyo maalgelin ah oo u sahli kara shirkadaha difaaca inay si fudud u helaan maalgelin si ay u horumariyaan waxsoo saarkooda tallaabooyinka midooda yurub ayaa imaanaya ayadoo madaxweynaha mareykanka donald trump uu dhowaan si toos ula xiriiray ruushka si uu xal uga gaaro dagaalka ukrein taasi oo mugdi gelisay mustaqbalka kiyef islamarkaana yurub gelisay xaalad walaac leh shir madaxeedka brussels ee dhacaya khamiista kaasi oo daba socda wadahadlo deg deg ah oo dhammaadkii isbuucii hore lagu yeeshay britain oo ay sidoo kale ka qayb galeen dalal badan oo yurub ah ayaa imaanaya xilli yurub ay wajahayso suurtagalnimada ah in maraykanka uu dib uga gurto taageeradiisa muddada fog ee ukrein iyo guud ahaan xulafadiisa yurub waxaan ku jirnaa waqti taariikhi ah oo aada khatar u ah ayay tiri faandarleyen waa xilliga yurub ay doorkeeda qaadan lahayd waxaana diyaar u nahay in aan qaadno tallaabooyinka laga maarmaanka ah ayay kusoo gebagabaysay
warbixintii wakaaladda wararka e f b oo uu soo koobayay axmed cali sheekh ayay taasi ahayd qoysas barakac ah oo ku nool xeryo ku yaala degmada dayniile ee muqdisho ayaa ka walaacsan xaalad cuntayari iyo markaasi dayacnaan haysato xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasekaafi cabdiraxmaan qoyste walaac dhanka nolosha ah ayay muujinayaan qoysas barakacyaal ah oo degan xeryo ku yaala degmada dayniile xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan qoysaskan oo meelo kala duwan ka soo hayaamay ayaa sheegaya inay adag tahay xaaladooda nololeed islamarkaana ayan gacanta ku haynin xitaa raashin ay ku afuraan taas oo walwal ku kordhisay maryan qaasim waxa ay ka mid tahay barakacyaasha cabanaya bilsoonaa la gaaray oo bil barakaysan ee waxaan isla hayna ma leh waxaa codsan lahayn sidoo dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helnaa marka hay-adaha waxaan ka rabnaa sida ogu dhaqsiyaha badan dad islaam oo muslimaan nahay qof lama iyo tobankan soognaayoo maanta de waxaas ku afura aan haysanin dhibaato weyn waay dad islaamaa nahay soogna rasaq dartiisa uma dhaafi karno rasaq dartiisa soonkii bishaas hashaas bil oo naa laga rabo ma u dhaafi karno waxaan rabnaa soonkiina waxaa ku afuri laheen ilmaha yaryarka iyo xaamilooyinka iyo waayeelahani hooy aan kula xaroogno
barakacyaasha ka hadlay walaaca ballaaran ee bisha ramadaan hareeyey noloshooda waxaa qayb ka ah xabiibo cumar dhaafeedaa kusoo barakacni gaajo baahi soo magna naaskaya dhahaaye wal oo une waxas madaana male bii la-aan hadina inta oo magna soonkii walki afuraa male iyo alkii une iskor hoogna wal oo un meel wal un kusheenaana male ragii une naqo wal us meel kusheenaa male unigii meelii un kukoyne ilaa hadda wal un hayne in la hayne qaftii hoostiya roogno iyin wal ii gacantiya ka jiraa male wal ii nin qabad korta male haddii isin wal nin qabad kortaan wal nin qabada walaalayaalow sidaa kibaahagna owlaadaana uni iskor fuulna wal una aamaan male gogol unka iifdaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana on qabne iif oo waxa ee ma haysino soonga nin dheer wal unu haynoo yadaan ka jiraan male xaalado kala duwan oo nololeed ayay la daalaa dhacayaan qoysaska barakacayaasha waa kan cabdulaahi yuusuf maxamed oo sharaxaya caqabadaha ay ehelka u noqdeen hooyi ma haysano mas-uul ma haysano biyo ma haysano mar hore biyo laiska cabi jira waa laiska soo ajabay laakiin hadda een soonkii aana soo garay waa soomaan nahay saa'imiina nahay haddana waxaa nagu soo kordhamay dad kaloo ka barakacayaal ah oo wada sooman ramadaana lagu jiraa waxaan idinku codsanayaa dadkii ilaahay wax u dhiibay oo ilaahay wax siiyey oo islaam oo muslimiin ah waxaan ka rabnaa inayna soo aabiyaan oo waxna siiyaan wax kaafurnana siiyaan wax anaga haysano male haween badan oo korinta carruurtooda keli ku ah ayaa ka mid ah barakacayaasha aan ku booqday xeryaha ku yaala degmada dayniile waxaana haweenkaasi ka mid ah jiijo oo cidina aanay ku taageerin nolol u raadinta lix carruura oo ay hooyo u tahay jiija muumin ismaan jibriil aan ahay lix cunug oo la igu soo furiyaan heystaa naaskaygan waa la haayaa garoobaan ahay oo masaakiin oo waxba haysanin oo barakac u joogo dayniile kaamka jamaal hadduu alla yidhaaho waxaan u baahanahay afur iyo saxuur iyo wax cun hataa jiif ma haysano darin xunaan ku jiifnaa ilmahaasaa la iigu soo dayacay aa la iigu soo deeriyey wixii dhalana fara kuma haayo meelaan ka shaqeeya iyo meelaan aado midna ma haysto sahre maxamed oo qayb ka ah dadka qoysaska barakacayaasha ku soo dhoweeyey xeryaha ay soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay duruufaha ay dadkani qaabilayaan waxaana ummadda soomaaliyeed ay ka codsatay in dadkan laga samata bixiyo xaaladda ay wajahayaan waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaan nahay way noo yimaadeen annagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buushas ku dhisan lahaayeen iyo in nabadgelyadooda uun markaaseeto wixii aan ku dhaanno inaan ku biirino nabadgelyo way haystaan biyo ma haystaan dadkan baad kale ma haystaan waxay haystaan malaha hooy ma haystaan gogol ma wataan ilmahooda unbay wataan caag saddex lee biyo ku shubtaan ma wataan haddana soonkayaaba yimidba annagu waxaanu awoodno male dad annagu masaakiinoo soomaaliyeedaa nahay walaalnimada iyo soomaalinimada unbaan u soo dhoweynay marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado walaalayaalo qof walboo muslim qof walboo islaan oo waxbaxsanaysana dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato gudaha dalka waxaa ku barakacay qoysas badan oo soomaaliyeed kuwaas oo soo maciinsaday gudaha iyo duleedka caasimadda waxaana sida ay nala wadaageen bisha ramadaan ay ka mid tahay xilliyada ugu adag dhanka helista nolol maalmeedkooda maadaama ay shaqooyinku kooban yihiin taasoo ku qasabtay kaalmada ay dalbanayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli washington ayaad dhegaysanaysaan muslimiinta maraykanka ee ku nool gobolka illinoy ayaa bilaabay soonka bisha barakeysan ee rabadaan iyada oo lagu dhawaaqay xukun dembi ah oo lagu riday nin ku eedeysnaa inuu dilay wiil lix jir ahaa oo falastiini maraykan ah wariyaha v o e da kenny farburg ayaa warkan inoo soo diyaariyey waxaase soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
iyadoo asxaabta iyo xubnaha qoysku ay isugu yimaadeen salaada jimcaha oo lagu tukaday bannaanka maxkamadda countiga wel xeerbeegtida gudaha maxkamadda joogtay ayaa wax ka yar sagaashan daqiiqo waxa ay dood ka yeesheen kiiska dilkaasi kaasi oo argagax ku riday bulshada muslimiinta maraykanka ah ee gobolka illinoy joseph zuba oo toddobaatan iyo saddex jira ayaa lagu helay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey oo ay ka mid yihiin dil iyo sidoo kale dembi nacayb ah kadib markii uu si naxariis darro ah mindi ula dhacay wiil lix jir falastiini maraykan ah wadiic alfayoomi islamarkaasina uu dhaawacay hooyadiis xanaan shahiin ma aqaan in aan farxo amaba aan xanaaqo haddii ay tahay inaan ooyo ama qoslo aabbaha wiilkan yar ee dhibanaha ah cuday alfayoomi ayaa wariyaasha la hadlay kadib xukunka waxaan ahay aabbaha wiilka waxaana iga baxay wiilkaygii waxaana dareemayaa in go'aankan uu soo daahay ma jiro xukun wiilkooda u soo celin kara aamina barhuumi waxay ka tirsan tahay ururka aan faa'iidadoonka ahayn ee muslim civic coalition waxaana ay ka mid ahayd dadkii ka shaqeeyey sharciga wadiic resolution ee uu bishii sebtembar aqbalay aqalka sanadka maraykanka qaraarkani waxa uu u aqoonsanayaa dilka wadiic inuu ahaa dembi nacayb ah oo ku salaysan inuu ahaa falastiini muslim ah dilku wuxuu dhacay toddobaad kadib markii xamaas ay toddobadii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii israa'iil weerartay kaasi oo lagu dilay in ka badan kun iyo laba boqol oo qof iyadoo xamaas oo ah koox argagixiso uu maraykanku u aqoonsan yahay ay sidoo kale afduubatay boqolaal kale qaraarka wadiic ayaa xaqiijinaya in maraykanku uusan marnabo ogolaan doonin dembiyada nacaybka ku salaysan kuwa islaam nacaybka ah kuwa yuhuud nacaybka ah iyo kuwa ka dhanka ah falastiiniyiinta iyo carabta waatan mar kale aamina barhuumi waa wakhti loo murugoodo wadiic laakiin sidoo kale waa wakhti la isweydiiyo waxa aan qabanayno si aan u hubinno in wadiic uu noqdo qofkii ugu dambeeyey waa wixii uu joseph zuba ku qaylinayay markii uu tooreyda la dhacayay muslimiintu waa inay dhintaan axmed rihaab oo ahaa imaamkii tujinayey salaada jimcaha ee bannaanka maxkamadda tarjumaanna u ah coday alfayuumi waa agaasimaha fulinta ee xafiiska shikaago ee golaha xiriirka maraykanka iyo islaamka tani waa mid ka mid ah dembiyada nacaybka ee ugu xun ee la galay wakhtiyada dhow kuwaasi oo lala beegsaday wiil lix jir ah oo aan waxba galabsan oo dhiganayay iskuulka xanaanada iyo hooyadiis wiilkan ayaa lix iyo labaatan jeer lagu dhuftay tuurey sida aad marar badanba maqasheen waxaad qiyaasi kartaan arxandarrada halkaasi ka dhacday aad ayay ugu adkeed waalidiintu inay la noolaadaan faahfaahintaasi murugada leh sidaas daraaddeed qalbiga ayaan kala jirnaa illinoy waxaa ku nool mid ka mid a muslimiinta ugu badan ee maraykanka falastiiniyiinta ugu badan ayaa waxay ku nool yihiin countiga cook gaar ahaanna xaafadda bridgeview ee magaalada shikaago oo sidoo kale loo yaqaano falastiinta yar waa kan axmed riyaab oo sheegay in weerarku u gelgelay bulshada muslimiinta maraykanka ah All of us who are parents, who are Arab, who are Palestinian, uh, uh, I happen to be Egyptian American, who are Muslim, dhammaan dadkeenna waalidiinta ah ee carabta ah ama falastiiniyiinta ah anigu waxaan ahay masri maraykan ah oo muslim ah dhammaanteen waxa uu dilka wadiic alfayuumi noola mid yahay sida carruurteenna maxaa yeelay waxa uu dilkaasi noqon karaa mid ka mid ah wiilashayada riyaab waxa uu sheegay inay socdaan qorshayaal wadiic loogu samaynayo goob lagu xasuusto oo ku taalla beerta carruurta ee xaafaddii uu deganaa blainfield ee magaalada shikaago xukunka joseph zuba ayaa la qorsheeyey inuu dhaco labada bisha mey ee sannadkan
warbixintii wariyaha v o eda magaalada shikaago ken farborg oo uu soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay taasi ahayd leme tafera ayaa codkiisa oo xirmay markii uu ka hadlayay dhimashada afar caruura oo uu dhalay kuwaasi oo ku dhintay muddo bil gudahood ah malaariya kadib markii ay ku dhacday xanuunkaasi waxa uu ka hadlay xaaladooda waxa uuna sheegay in dagaalka ka socda gobolka oromada ee ethoobiya uu sabab u ahaa dhimashada iyo inaanan wax gargaar ah oo ku salaysan daawo ubadkiisa aysan helin warbixintan waxaa qortay v o a ma jiran wax daawo ah oo loogu talagalay xanuunka maleeriyada oo deegaankeenna ka jira dagaalka dhacay awgiis ayuu ninkaasi beeralayda ah khadka telefoonka ugu sheegay wakaalada wararka e f b afrika ayaa qiyaastii sagaashan iyo shan boqolkiiba waxa ay ka dhigan tahay in labada boqol iyo kontonka milyan ee xaaladood ee xanuunka duumada ah oo in ka badan lix boqoloo kun oo dad ah ay u dhintaan sanad kastaba lagu arko iyada sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o khubarada ayaa sheegay in xaaladda ay kasii darayso gobolka ugu dadka badan ee ethoobiya ee oromiya halkaasi oo tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii kiisasku ay isdaba socdeen iyadoo iskuhorimaadyada u dhexeeya dowladda iyo jabhadda oromada liberation army loo yaqaanana ay halkaasi ka jireen kuwaasi oo si ba-an u carqaladeeya ayaa la yidhi adeegyadii caafimaadka dhakhaatiirta khubarada iyo sidoo kaleeto shaqaalaha gargaarka ayaa u sheegay wakaalada wararka e f b in kiisaska xanuunkaasi dilaaga ah ee duumada oo sare usii kacaysa ay ka mahadnaqayaan duufaan dhowaanahan gobolka ku dhufatay iyo isbeddelka cimilada taasi oo sahashay in ay hoos u dhacdo qaniinka malaariyada beeralayda nolol maalmeedkooda sida ku tiirsan leema oo kaleeto oo ah aabba leh toddoba caruura ka hor inta uusan cudurkaasi qaadin caruurtiisa afar ka mid a ayaa si gaara ugu nugul xanuunka haatan waxay ahayd xaaladii ugu xumeed ee aan abid la kulanno ayuu yidhi leema isagaoo ku nool tuulada yar ee galbeedka dalkaasi ku taalla ee lalistu lovi qoyska leevi oo afar ka mid ah ay qaaday malaariyada ayaa qiyaastii ka mid noqday toddoba dhibic saddex milyan oo xaaladood oo duumo ah iyada oo sidoo kaleetana kun boqol konton iyo toddoba qof oo dhimasho ah ay jirto sida ay sheegtay w h o oo diiwaangelisay bilihii janaayo iyo oktoobar sanadkii hore xaaladaha xanuunkaasi maleeriyada ee gobolka tirooyinka ayaa labalaabmay tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oromiya ayaa iyadu waxa ay ku dhawaad kala barkiisaskaasi dhimashada ay tahay halka ay ka dhaceen gobolkan fidsan oo isagu daboolaya in ka badan hal meel saddex meelood marka loo qaybiyo dalka ethoobiya dhulkiisa ayaa waxaa burbur lixaadle uu soo gaaray xarumihii caafimaadka sida uu leeyahay gamejo biftu oo ah agaasimaha fulinta ee ururka dhakhaatiirta oromiya ee aan xuduudda lahayn agabkii loo qorsheeyey diiwaangelinta iyo sidoo kaleeto ka hortegista iyo daawooyinka duumada ayaa la hakiyey ayuu yidhi colaadda baahsan ee gobolkaasi ku dhufatay awgeed mana jirto wax damaanad ah oo hor leh oo dowladdu ay samaynayso waxayna dowladdu ku dartay ururka oromia liberation army inuu yahay urur argagixiso ah ma jirto damaanad dagaalka oo hor leh ayuu yidhi waxaana dowladdu ay ururka oo l a ama oromia liberation army ay ku dartay ururada argagixisada ah wadahadalada nabadeed ee tanzaniya sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankiina waa ay fashilmeen lagese bulja oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee nejo ee galbeedka walega oo ka tirsan meelaha ugu daran ee cudurkaasi dilaaga ah ee malaariyada si weyn uu u saameeyey ayaa sheegay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee sare u kacday kiisaska xanuunkaasi malaariyada waxaa kaleeto uu sheegay in dhimashadu toddobaatan boqolkiiba ay yihiin lix iyo labaatan kun oo bukaano oo isbitaalada yaryar lagu daaweynayay sanadihii lasoo dhaafay ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii iyo labadii kun iyo afar iyo labaatankii halkii ay ka hooseysay awal wax ka badan labaatan boqolkiiba kiisaskii horey loo arki jiray ayadoo colaadu ay carqaladeynayaan helitaanka daawada ayaa waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada sidoo kaleeto ay qayb ka tahay wakhtigan isku duwaha dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ee ethoobiya ayaa isna sheegay in labadii kun iyo afariyo labaatankii la arkay tiradii ugu badneyd ee kiisaska duumada ah ee dalkaasi laga arkay dowladda maraykanka ayaa waxa ay horey u bixisay ilaa iyo afartan boqolkiiba maalgelinta sannadlaha ah ee caalamka si markaasi loo xakameeyo islamarkaa sina cilmi baaris loogu sameeyo malaariyada macadda intana ay dib u bilaaban doonto iyo in kaleto wakhtigan gaar ahaan u s aid aysan ka howlgalaynin meelo ka mid a goboladaasi tuuladaasi go-doonsan oo iyadu kumanaan maayl u jirta magaaladan washington d c laama ayaa weli murugada waxa uu yahay mid ay haysato wuxuu awoodi waayey in uu beerto beertiisa waxa uuna ku qasbanaado inuu ku tiirsanaado qaraabada si uu markaasi ugu noolaado xaaladda adag ee uu la nool yahay somalilan ayaa shalay sheegtay inay la wareegto dufcaddii labaad ee xoogaga madaniga ah ee gobolka sanaag kuwaasi oo la qorsheynaya inay ka mid noqdaan ciidamada somalilan tallaabadaani ayaa muddo waxa ay u joogeen magaalada ceerigaabo wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdi iyo madax kaleeto oo ka tirsan deegaankaasi maamulka waxaa warbixintan hargeyso kasoo diray wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle wafdiga madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo horkacayo in muddo ah ku sugnaa magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa kulamo kala duwan oo muddo qaato ay la yeelanayeen madax dhaqameedka cuqaasha waxgaradka bahda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyn waxaa u suurto gashay in ciidamo ka mid ah ciidamada madaniga lagu wareejiyo xukuumadda si loo qarameeyo sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali aw cabdi oo wafdigan hogaaminayey waxaa cuqaasha iyo waxgaradku isla garteen in xukuumaddu ay la wareegto oo lagu wareejiyo islamarkaana xukuumaddu ay damaanad qaado amniga magaalada iyo gobolka
waxaan idin xasuusinay reer cerigaabo markaannu nimidnay farriin baannu sidnay farriintaan sidnay iyadoo aan faahfaahsan waxaannu filannaa dal iyo dibadba reer ceerigaabo siday uga jawaabeen cid walba waa u muuqataa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqannaa waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inaad dhammaystiri doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa geesta kale farta ku fiiqay in nabadgelyadu gobolka sanaag ay fure u tahay guud ahaanba somalilan oo nabada
waxaannu ciiragaabo u doorannay sanaag gobolku intuu leeg waa ku celcelinayaa mar kastaba eh somalilan baan jiraynin haddaan sanaag nabad ahayn dowladda waddani waa laba bilood iyo waxoogaa waxaan idin xasuusinay reer ceerigaaba meel kastoo joogaan reer sanaagba intii doorasho ee awgale xisbigu mar kasta nambar one ceerigaaba ahayd abaalkaana waa ogyahay dowladdu waananu fulinaynaa haddii aan la idhaaho ugu dambayna madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali aw cabdi waxa uu sheegay in xukuumadda xisbiga waddani ee talada haysa ay diyaar ula tahay gobolka in la horumariyo kadib marka nabadda gobolka sanaag ay guntanto ama la xidho maalintii ugu horreysana waxaan sheegay marka wixii aannu u nimidnay oo iskugu soo urursan nabadda ceerigaabo markay guntanto wixii dowladdu idinku tala gashay in laydin keenayo haddii aan la idhaaho taanaan ku bishaaraystaa maanta waa maalintii labaad ee ujeeddadii aan u nimidnay nabadaynta ceerigaabo iyo sanaag qodobkii ugu horreeyey oo ahaa qaramaynta ciidamada iyo qalabka au leeyahay ciidanka madanigu qaramayntii ahayd waa maalintii labaad ee laga jawaabo boqorrada iyo salaadiinta iyo xildhibaanada cid kastoo ka soo shaqaysayna aad baan ugu mahadnaqannaa inta kalena way daba socotaay waxaa laga yaabaa inayna beriya saan dambe wixii harsaniba ay dhammaan doonaan haddii aan laydhaaho qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka sanaag oo halkaasi ka hadlay maalintii labaad ee ciidamada ay xukuumaddu la wareegtay madaniga ah ayaa u mahad celiyey xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee dhaqankaba boqor maxamed axmed dheere waxa uu sheegay inuu ku rajo qabo in ciidamada madaniga guud ahaan ee gobolka sanaag lagu soo wada wareejin doono xukuumadda maalmaha soo socda waxaan kuu ballan qaadnay inaan kaa aqbalno hawshaad la timaadeen sidaa darteed waxaanu maanta muujinaynaa aqbalkii aanu qaadnay iyo hawshii aanu xil qaadnay in ay timi inta dambena ay ku daba jirto haddii ilaahay idhaahdo way iman doonaan waxa maqan dhammaantood way iman doonaan wasiirka gaashaandhigga ee somalilan ayaa farta ku fiiqay in xukuumaddu ay mas-uul ka tahay amniga bulshada iyo gobolkaba
oo maalintii labaad aan filayo inaynu samaynayno qarmayntii ciidamada madaniga ahaa ee degmada ceerigaabo iyo gobolka sanaag waa maalin kale oo mudan inaynu aada ugu mahad celinno intii ka soo shaqaysay arrinta tan
maamulka gobolka iyo kuwa degmada ceergaabo ayaa iyaguna waxa ay door weyn oo ay ku lahaayeen howlgalladan ay uga mahad celiyeen cid kasta oo gacan ka geysatay tallaabadan ayaa noqonaysa qodobkii ugu muhiimsanaa ee ballanqaadyada gobollada bariga gaar ahaanna in la qaraameeyo ciidamada madaniga ah iyadoo maalmaha soo socdana sida ay wararku sheegayaan la filayo in ciidamo kale oo ka mida kuwa madaniga ay dhaqanku ku soo wareejiyaan xukuumadda somalilan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
waa tahay markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa caawa jeedin doona khudbaddii sannadlaha ahayd ee marba madaxweynihii xilka dalka hayaa uu u jeediyey labada aqal ee koongareeska iyo dadweynaha maraykanka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda dibadda ayaa lagu wadaa inuu trump khudbaddiisa ku soo qaato hase yeeshee sidee ayuu dhaqankani ku soo bilowday wariyaha v o eda xuseen maxamed ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey faysal dari oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota aad baad u mahadsan tahay runtii madaxweynaha maraykanku taariikhda dalkan maraykanka uu jiray waxaa dhaqan u ahaa in uu sanadkiiba mar uu warbixin guud oo uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka inuu siiyo in dadweynaha maraykanka iyo labada aqalba waxay markii hore kusoo bilowmantay in arrintani ay ku koobnaato oo keliya baarlamaanka dalka maraykanka kadibna waxaa soo maray xiliyo dalkan maraykanka warbixinta ay ahaan jirtay oo keliya qoraal oo jefferson uu ka soo bilaabay kadibna madaxweyneyaal kale oo maraykana ayaa taariikhdaa bedelay oo haddana dib ugu celiyey in warbixintan laga dhigo mid toos loo baahiyo taasoo diiradda lagu saaro xaaladda uu dalku marayo siyaasadda madaxweynaha markaa talada haya wixii u qabsoomay madaxweynaha markaa talada haya waxyaabahaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigaa iyadoo laga akhriyo labada baarlamaan hortooda maxay tahay ahamiyadda khudbaddani ay leedahay
ahmiyadda ugu muhiimsan ee khudbaddan haatan laga leeyahay horta waa waa laba mid oo midda koowaad waxa weeye in madaxweynaha sanadka ugu horeeya ee uu yimaado badanaa laguma magacaabo state of the union warbixin guud oo dalkao dhan la siinayo waxaa lagu magacaabaa kulan wada jir ah oo labada aqal la siiyo oo labada aqal oo laga wado sanadka iyo baarlamaanka dalkan maraykanka marka ta ugu horeysa badanaa waxay dhacdaa dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabahi u qabsoomay iyo waxyaabaha uu higsanayo
maxaa la filayaa in madaxweyne donald trump uu khudbadda caawa ku soo qaato arrimaha ugu muhiimsan
runtii khudbaddan caawa waxay noqon noqon doontaa sida la filayo khudbad aad u dheer madaxweynuhu wuxuu haatan xilka hayay muddo aad u kooban oo sidaan ognahay madaxweynahan haatan dalka taladiisa hayaa wuxuu la wareegay xilka labaatankii bishii koowaad ee lasoo dhaafay marka muddo aad u yar buu xilka hayay laakiin waxaa laga filayaa in uu labada aqal ka soo horjeediyo sidaan horena u sheegay kulankani wuxuu noqon doonaa kulan loogu magac daray joint session oo uu labada aqal ka hor jeedin doono uu ka duwan yahay magaca state of the union looguma yeedho badanaa kan koowaad waxyaabaha uu ka hadli doono oo uu diiradda saari doono oo haatan lasii lasii saadaaliya caawa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo trade policy inuu arrintan ka hadlo canshuuraha waxyaabaha imanaya dalkan maraykanka khaasatan wadamadii uu ku soo rogay canshuuraha qaar badeecadda in lagu kordhiyo sida canada mexico waddanka china iyo meelo kale arrintaas waa la filayaa inuu diiradda saaro waxaa kaloo la filayaa inuu ka hadlo arrintan socdaalka ayaa la filayaa oo dadkan soo galootiga ah iyo iyo siyaasaddiisa uu ku joojiyey sugitaanka uu sugay xuduudaha dalka maraykanka iyo waxa uu damacsan yahay arrintaa inuu soo bandhigo waa laga sugayaa waxaa kale oo ayadana aad looga sugayaa inuu ayadana diiradda saaro arrinta dhaqaalaha oo runtii dadka maraykanku ay aad iyo aad u filayeen waxyaabihii lagu doortana ay ka mid ahaay in dhaqaalaha wax laga bedelo marka siyaasaddiisa ku wajahan dhaqaalaha dalkan maraykanka waxa uu ka bedeli doono oo meelo badan taaban doono dhaqaalaha maraykanka oo meelo badan ku taaban doono ama ha noqoto arrimaha xagga gaasta iyo iyo in gaasta maraykanka uu oo meelo badan oo ka mida oo hore looga soo saari jiray gaas arrimo xagga cimilada iyo waxyaabaha ku saabsan qaarkood hakad la geliyey in siyaasaddiisa cusub siday arrintaa u wajahi doonto marka arrimo badan ayuu soo qaadan doonaa waxaa kaloo ku jiri doonta khaasatan waxaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan in dalka ukraine iyo iyo iyo arrintii dhacday iyo dhex martay isaga iyo madaxweynaha dalka ukraine sida caadiga ah yaa u jawaaba madaxweynaha ama ma cid baa ka daba hadasha
dhaqan ahaan in mar kasta oo madaxweyne xil hayaa uu arrimaha aan ka soo hadlay faraha badan ee dhaqaalaha taabanaya laanta socdaalka taabanaya arrimaha amniga taabanaya arrimaha dibadda taabanaya uu ka hadlo in waxaa markiiba jawaab siiya shaksi ka socda xisbiga kale badanaa shaksigaas wuxuu noqon karaa guddoomiye gobol ama wuxuu noqon karaa aqalka sare ee sanadka ama wuxuu noqon karaa aqalka hoose caawa dimuqraadigu waxay u diyaariyeen gabadh cusub oo haatan lasoo doortay oo magaceeda layaa elisa slatkin oo laga soo doortay gobolka michigan sababta loo soo doortayna waa gobol uu helay buu ahaa madaxweynahan dalka maraykanku marka doorashadeedii ayaa doorasho cajiiba ahayd marka ayada ayaa waxay soo bandhigi doontaa in jawaabta xisbiga dimuqraadiga uu siin doono inta badan dalkan maraykanka waxaa la sameeyaa ra'yu ururin lagu eegayo hadba madaxweynaha markaa jooga heerka taageeradiisu ay marayso khudbaddani arrintaa wax saameyn ma ku leedahay oo saameyn kartaa heerka taageerada madaxweynaha
runtii waxa mar walba muhiim ah in madaxweynaha markuu cusub yahay waxaad moodaa in fursadda la siiyaa ay ka badan tahay markuu dhowr sanno hayo waxaanad moodaa in ra'yi ururinta madaxweynaha maraykanka markii lasoo ururiyey intuusanba xilka qaban dadka ka soo horjeeday iyo dadka taageersan ayaa isuba dhowaaba marka waxaa laga yaaba mararka qaar madaxweyneyaashu markay cusub yihiin ra'yi ururinta taageerada lagu taageersan yahay inay boqolkiiba toddobaatan ama lixdan tahay laakiin trump waxaad moodaa inay aad uga hoosayso laakiin weli markaad fiiriso sanadkii doorkii hore la doortay iyo doorkan marka laysu doorto aad bay isugu dhow yihiin ra'yi ururinta oo boqolkiiba konton iyo dheeraad dadku ay taageersan yihiin laakiin waa qaabka uu u hadlo baa baa jiheeya mararka qaar oo laga yaabo dadka ra'yi ururinta laga qaaday ka hor intaanu dooda ama warbixinta soo jeedin ay ka duwanaato markuu soo jeediye
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington haatanna kusoo dhowaada dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogaga deegaanka iyo kooxda al-shabaab ayaa tan iyo bishii koowaad ee sanadka waxa ay ku dagaalamayaan qaybo ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe deegaanada dagaaladu ay ka socdaan laba sano ka hor ayaa al-shabaab lagala wareegay haddaba maxaa keenay in laba sano kadib in mar kale lagu dagaalamo goobo hore loo xoreeyey waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdifataax maxamuud xuseen duurgal guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo cabdulaahi axmed shiikh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda hadalka waxaa ku horeynaya cabdifataax duurgal waad mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane oo ku salaamaya adiga iyo horta waxaa qasaba mar kasta oo dagaal aad aragto waxaa qasaba in siyaasada related la tahay waa waa sifooyinka waajibka ku ah dagaaladay ka mid tahay laakiin waxa weeye su-aasha la isweydiinaya maxay tahay siyaasada relatedka la oo ku cidda ka dambaysa iyo cidda ay la xiriirto waa su-aal kale laakiin haddaad aragtid dagaalo ama shabaab ha ahaadeen ama kuwa qabaa'il ha ahaadeen ama kuwa xisbiyo iyo gurubya ha ahaadeen ama kuwa dowlado u dhexeeya ha ahaadeen mar kasta waxaa socota interesti siyaasadeed oo labadaas guruub ama labadaas qolo ama labadaas dowladood ka dhexayda ayaa jirta marka dagaalka soo cusboonaaday oo soo laba kacleeyey maadaama deegaanadan hadda dagaaladu ka socdaan ay muddo laba sano iyo abaf ka hor shabaab laga xoreeyey inay maanta ayagoo xawliga intaas le ku socdaay ay dib usoo qabsadaan deegaanada qaar dowladdana barashar intaas le ay soo saaraan dabcan waxaa ka dambeeya waa qasab barnaamij siyaasadeed ka dambeeya insha allahu dibaana kaga hadla waa mahadsan tahay cabdifataax duurgal markan waxaan siinayaa dhankiisa cabdulaahi axmed sheekh haye cabdulaahi kusoo dhowow
laba kun iyo labaatan iyo labadii laga bilaabay ilaa hadda oo laba kun iyo shan iyo labaatan marayo si doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu guuleystay tareenkiisii labaad dagaalkii bilowday waxaan aaminsanahay weli inuu socdo labadaas sano oo yarka saaxiibka uu sheegay dagaalku waa socday marna ma istaagin maalima meeluu ka dhacayay waxaan aaminsanahay aragti ahaan iyo fikir ahaanba dagaalku weli inuu socdo wax siyaasadoo hadda dana gaara laga leeyahay oo dagaalkan lagula jirana haba yaraatee ma jirto dagaalka laba kun labaatan labadii soo hiiraan ugu bilowday oo galguduud ugu bilowday oo shabeellada dhexe ugu bilowday welina u socdaa dagaalkan marna ma istaagin marna ma la xoobin welina dagaalka waa socdaa siyaasad qaasa iyo dan qaasa oo laga leeyahay haba yaraatee ma jirto taas ayaan aaminsanahay aniga cabdulaahi waa mahadsan tahay cabdifataax waa maqlaysaa cabdulaahi waxa uu leeyahay dagaalka marka uu bilowday ilaa maantadan la joogaba ma istaagin haye
dagaalka horta socdaahi waa runtaas walaalkaygu waa socday laakiin sida uu hadda u socdo iyo sidii uu ku bilowday difference u dhexeeya way kala duwan yahay muddooyinka dambe gaabu ku jira dagaalku howlgalku sidii la rabo uma sii socon marka waxa weeye anu waxaan aaminsanahay waxaa jira dhowr qodob oo laga yaabo inay saameyn ku leeyihiin dagaalka waxaa ka mid ah khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah ee ayaguna ku sugan magaalada muqdisho saameyn uu ku yeelan karaa oo dowladda mashquul iyo dhinacaas way kasoo geli kartaa caqabad waxaa kaloo saameyn ku yeelan karaa ciidamadii midooda africa ee amisom ee isbedelka lagu sameeyey dhowaan oo wadamada qaar ka mid ay meesha ka baxeen qaarna saamiyadii ama dhaqaalihii ay meesha ka qaadi jireen ama ay ka heli jireen ay ka waayeen in isjidiid dhinaca doorashada ah iyadoo laga danleeya ay saameydo waxaa kaloo saameyn karaa maxaa yeelay dagaalka waxaa ku wada jira dhowr group macawsleyda ka mid a ciidamada golaha deegaanka iyo ciidamada militariga soomaaliya haddaan dagaalku hal talis uusan ka amar qaadan ama hal hogaan lahaynna qaladaad badana dhici kara iyo dhibaatooyin badan waxa lagu jira waa howlgal military howlgal military haddii lagu jirana waxaa qasaba in hal talis iyo hal amar iyo hal hogaan uu leeyahay ciidanku hal saad iyo hal talis iyo hal hogaan oo ciidanka hogaamiya iyo hal meel ka amar qaataan haddii laakiin dhowr dhinacay dagaalka soo gasho saameyn ku yeelato wuu saameynayaa marka waxaan horta dowladda soomaaliya waxaan kula talin lahaa hogaanka dagaalka ama istiraatiijiyada hadda uu dagaal ku socdo in reform lagu sameeyo dib ogis lagu sameeyo wax laga bedelo oo dib habeyn lagu sameeyo marka intaasoo qodob aan kuu sheegay iyo kuwo kale oon la fahmi kariba inay saameeyeen dabcan way dhici waa mahadsantahay cabdifataax cabdulaahi haye dhankaada
waa dhegeystay saaxiibkay doodiisa fikirka guud marka laga hadlaa dagaalkaasoo uu bilowday laba kun labaiyo labaatankii waxaan aaminsannahay gobolada hiiraan hadda markuu ka bilaaban gobolka hiiraan markuu ka bilaabanayay waxyaabaha ciidanka xoogga taageera waxaa ka mid ah maleeshiyaadka qabaa'ilka mar kasta oo qabiilka meesha deganahi oo dagaalkaas daacad ka noqda waxaa imaanaysa guulaysashada boqolkiiba boqol janta barjanta inay ciidanka guulaystaan deegaankan ay xoreeyaan hadda dhibaatada waxaa keenayo siyaasad dhankaasi qof wataahay ma ku lifaaqmi karo dagaalka laakiin waxaa hadda dhibaatada noo keenaya waxay tahay ee, qabiilada qaar oon dagaalkii dhabka ahayn iyo weliba ayagoo qaar oo tabasho qaba yaa laga yaabaa in dagaalka gadaal uu sii dib dhigto kulamo ay gadaal u dib dhigtana waxaan dareemaynaa in dhibaatada meesha ka imaanayso Ee, waxaan aaminsanahay aragtida ah in wax siyaasada iyo wax doorasho iyo wax mucaarada midna aysan saameyn karin dagaalka ee laakiin saameyntu ay tahay qabaa'ilaadka oo aan weli rabin in heryada iyo gumaysiga ay iska qaadaan taasaana keenayso Eh, waa mahadsantiin waa soo gabagabaynaynaa deegaanada ay dagaalada ka soconayaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo eh, koonfurta mudug En, eh, maxaa la dhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeynayaan mar haddii eh, dooda bilowgeeda cabdifataax uu sheegay in arrimo siyaasadeed ay jiraan maxaa la isdhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeyn doonaan cabdifataax maxamuud xuseen duurgal soo dhowow waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in dadka soomaaliyeed ay guulaystaan een, cadowgan dhibaatada dalka iyo dadkaba ku hayana eh, in ilaahay idankiisa aan ka guulaysan doono laakiin waxaan isleeyahay een, mustaqbalka deegaanada nimankan cadowga laga xoreeyey iyo kuwa ay dagaalada ka wadaan intaba een, waxay ku dambayn doonaan biidnillahi kariim gacanta dowladda een, guul bay kusoo dambayn doonaan laakiin waxaan isleeyahay halgan badan iyo dadaal badan iyo waxaa ka wa- ka sokeeya wadatashi qurux badan in dadka soomaaliyeed iyo midnimo ay muujiyaan haddaan la midoobin oo tafaraaruqa iyo beelaha qaar iyo een- een mucaaradnimada iyo iska horimaadku horta dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan dagaalka nimankan lagula jiraa mucaarad ma lahan waxaa laysku mucaaradayo ama laysku khilaafi karaa waa nidaamka siyaasiga ah ee dadka ka dhexeeya iyo waxaas way imaan kartaa laakiin dagaalka lagula jiro nimankan waa waajib muqadasa waa difaaca iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa la difaacaya qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya waxaa waajib ku ah inuu dagaalka doorka uu ku leeyahay iyo inta uu ka qaadan karo karaankiisa inuu ka qaato waxyaaba kale laisku qabsado laakiin dagaalkan in khilaaf siyaasiya laga dhigo ama mucaarad ha aado ama muxaafad ha aado marna sax maahan waa in loo midoobaa midda kale waa in xiriirka diblomaasiyadda ah ee dowladda dhexe ay iska hagaajiso si aan faragelin loogu samayn howlaha gudaha daaqilka waddanka gudihiisa ka socda Een, marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala guulay ku dambayn doontaa ummadda soomaaliyeedna waa guulaysan doontaa Een, waana ka gudbi doonaa dhibaatada iyo dagaalkan een, saameynta nagu yeeshay bismillahi kariim v o a waa mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahadcelinaya waa mahadsantaha cabdifataax haya gabagabada cabdulaahi axmed sheekh cabdifatax duurgal iyo xuseen xasan dhaqan aad baa u mahadsantihiin labadiinaba Een, gabagabadii waxay tahay aniga waxaan kusoo gabagabaynayaa golaanadkayga mustaqbalka deegaanada hadda dagaalada ka socdaan inay gacanta dowladda ku dambeyn doonaan Een, biidnillaahi baari haddii qabiilada iyo dadka deegaanka ay ka go-aan oo dagaalkooda noqdo mid dhab ah oo ka go-an waxaan aaminsanahay in dowladdu meesha kusii dambeyn doonto Ee, wax siyaasada iyo danaqaas cidda lahna waxa waaye wax maleygu meel dheer ma gaarayo marka waxaan aaminsanahay dagaalkaas mustaqbalkaas dadka soomaaliyeed heeriyaas laga dulqaadayo lagu guuleysan doono insha allah biidnillaahi baari Ee, meelaha hadda colaadda ka- ay ka ololsan tahayna waxaan waxaan rajaynaynaa in bil ramadaan lagu jirayo nabad ilaahi subxaana watacaala kusoo dabaalo amnina ka dhigo ilaahina subxaana watacaala amni iyo xasilooni siiyo yaan u rajaynaynaa oo u duceyna dadka walaalaheena intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdifataax maxamuud xuseen duurgal iyo cabdulaahi axmed sheekh inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno halkaasi dooda gaban aad ka dhegaysanaysan waa washington markana qasaa'iqii bisha rabadaane barakaysan
محمد
qaasi guud ahaan idaacaddeenna galabnimo ayuu gebagabo u yahay waa sahre cabdi axmed oo in la sidaasi nabadgelyo